galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeena galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab khamiis ah bisha diseembarna waa afar iyo toban sannadkuna laba kun iyo toddoba iyo tobanka waxaad naga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinayaa ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddanana waxaa ka mid ah qarax ismidaamin ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan siddeed iyo toban ka mid ah ciidamada booliiska soomaaliya oo muqdisho saaka ka dhacay ciidanka way iska mashquulsanaayeen waraacay cunayeen ciidankii meesha ayagoo tiro koobanoo ciidanoo meel taagnayd isku dhex tuuray waana ku dhex qaraxay marka waxaa maanta meesha ku geeriyooday siddeed iyo toban xubnood oo ciidanka booliis ka mid ahayd shan iyo toban kalena waa dhaawac golaha wasiirada cusub ee somalilan oo iyagana maanta lagu dhawaaqay ayaannu idiin haynaa waxaa kaloo aad maqli doontaan weydii dhakhtarka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida
ilaa iyo siddeed iyo toban ka tirsan ciidamada booliska soomaaliya ayaa ku dhintay qarax saaka aroortii ka dhacay dugsiga tababarka booliska ee jenaraal kaahiye ee iskool buluusiya loo yaqaano ee magaalada muqdisho taliyaha ku-meelgaarka ah ee ciidamada booliska soomaaliya jenaraal mukhtaar xuseen afrax oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in weerarkaasi uu fuliyey nin soo xirtay walxaha qarxa taliyuhu waxa uu sheegay in ninkaasi uu ka soo baxay cooshado ku yaala kasoo horjeedka iskool buluusiya kadibna uu dhex galay ciidan quraacanaya oo uu isku dhex qarxiyey waxa uu sheegay in siddeed iyo toban askari ay ku dhinteen qaraxaasi shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho ayaa ku soo warramaya in ciidamada ku dhintay qaraxaasi saaka ay u badnaayeen kuwa laanta canshuuraha ee dowladda federaalka soomaaliya waxaana ku jira sarkaal darajadiisu ay kabtan ahayd dhinaca kalena golaha wasiirada soomaaliya ayaa shirkoodii khamiislaha ahaa ee maanta kaga hadlay weerarkan iyagoo cambaareeyey war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa xusay in weerarkan uusan marnaba ka weecin doonin dadaalka ay dowladda soomaaliya ugu jirto dibudhiska soomaaliya xasillooni iyo sharciga oo sarreeya waa sida qoraalka lagu yiriye
dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegay in ugu yaraan toddoba kun oo muslimiinta royingaha lagu dilay tallaabo adag ka qaadashadii arxamdarrada ahayd ee bishii ugu horreysay ay ku dhaqaaqeen ciidamada mayanmar ee ka dhanka ahayd fallaagada royingaha dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ayaa waxaa qiyaastaasi ay soo saareen kadib markii ay sahan ka dhex sameeyeen dhowr xero qaxooti oo ku yaala bangaladesh oo ay ku nool yihiin qaxootiga royingaha iyadoo tirada dhimashadana ay ku jiraan ugu yaraan toddoba boqol iyo soddon carruura oo da-doodu ay ka yartahay shan sano milatariga mayanmar ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay gubeen bishii agoost tuulooyina ay ku noolaayeen dadka royingaha oo ku yaala gobolka rekhan taasi oo ay kaga jawaabayeen weerar lagu qaaday fariisimo buliisa tallaabada milatariga mayanmar ay qaateen ayaa waxa ay u qaxisay dalkaasi bangaladesh ilaa iyo lix boqol oo kun oo dadka royingaha ah qaramada midoobay ayaa falkaasi ay ku kaceen milatariga mayanmar waxa ay ku macnaysay mid isirtirtura dowladda mayanmar waxay sheegtay in bilihii ugu horreeyey la dilay afar boqol oo qof oo keliya oo badankood ahaa argagixiso
guushii uu musharaxii ka socday xisbiga dimuqraadiga ka soo hooyey doorashadii talaadadii ka dhacday gobolka alabama ee dalkan maraykanka ayaa gilgishay siyaasadda golayaasha baarlamanka ee capital hill libinta uu doorashada alabama ka gaaray dag jones ayaa ka dhigan in farqiga coddheerida ah ee ay xisbiga jamhuurigu kaga sarreeyaan hadda golaha sanadka uu soo yaraaday taasoo cidhiiri gelinaysa meelmarinta ajendayaasha siyaasadeed ee sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka uu damacsan yahay madaxweyne trump hogaamiyaha golaha sanadka laga tirada badan yahay jack shumer oo ah nin laga soo doorto gobolka new york ayaa sheegay in xaalkooda uu hadda u muuqdo mid soo hagaagaya bob kasi oo ah senator dimuqraadi ah oo laga soo doorto gobolka pennsylvania ayaa sheegay in guushii dag jones ay ahayd mid muujisay in weli ay jiraan dad dhexdhexaad ka ah siyaasadda oo wax ka bedeli kara doorashooyinka xitaa gobol ay ku badan yihiin taageerayaasha jamhuuriga sida gobolka alabama dag jones oo hore usoo noqday dacwad oogay maxkamadeed ayaa doorashada kursiga sanadka kaga guulaystay roy moore oo ka socday xisbiga jamhuuriga daraasad cusub oo ay maalgeliyeen midowda yurub iyo jarmalka ayaa shaaca ka qaaday in hub badan oo dalalka reer galbeedka iyo dowladaha khaliijkaba ay siiyeen jabhadaha ka dagaalamaya siriya in hubkaas uu gacanta u galay daacish hubka daacish ay ka heleen jabhadaha kaleeto ee reer galbeedka iyo khaliijkuba ay taageeraan ayaa aad uga badan hubka kooxdaasi ay ka hesho dagaalada ay ku guulaystaan warbixintan oo kooban oo ka kooban laba boqol iyo laba boga ayaa si faahfaahsan uga warartay arrintaasi
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington haatanna muqdisho aanu ku bilowna ilaa iyo siddeed iyo toban ka tirsan ciidamada booliska soomaaliya ayaa ku dhintay qarax saaka aroortii ka dhacay dugsiga tababarka booliska ee jenaraal kahiyo ee iskool biliziyo loo yaqaano ee magaalada muqdisho taliyaha ku-meergaarka ah ee ciidamada booliska soomaaliya jenaraal mukhtaar xuseen afrax oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in weerarkaasi uu fuliyey nin soo xirtay walxaha qarxa wariyaheenna muqdisho zaynab abuukar maxamed ayaa warbixintan soo dirtay inta la xaqiijiyey siddeed iyo toban askari oo boolis ah ayaa ku dhimatay shan iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxa oo ahaa mid ismiidaamin ah oo saakay lala eegtay xarunta dugsiga tababarka ciidamada booliska ee jenaraal kaahiya ee magaalada muqdisho sida ay v o a u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan booliska saraakiisha hay-adaha amniga ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay qaraxa dhacay kusimaha taliyaha ahna taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal mukhtaar xuseen afrax oo goordhow shir jaraa-id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in nin soo xirtay dareeska ciidamada dowladda islamarkaana isku soo xiray walxaha qarxa uu soo dhexgalay ciidamo ka tirsan baliiska oo isku diyaarinayay munaasabada maalinta aas-aaska ciidamada booliska soomaaliyeed oo ku beegan labaatanka bishan diseembar saakay oo ay taariikhdu afariyo tobankii bisha labaiyo tobnaad laba kun iyo toddobaiyo tobanka oo ka mid ahayd maalmaha diyaargarowga dabaaldegga disembar ay isu diyaariyaan ciidanka booliiska oo ku soo beegan labaatanka disembar bishan labaatankeeda maalinta arbacada soo socota ah diyaargarowga iyagoo ku jiro oo wakhti indaravaalla ay ku jiraan jaani waxay haysteen wakhti ay quraac cunaayeen ahayd ayaa qof walxaha qarxa isku soo xiray wuxuu ka soo baxay buushash meesha maqaayadaha meesha ku yaal meel ka mid ah sida warbixinta lagu sheegay ninkaas wuxuu dhex maray u eg dharka booliiska ayuu gashnay ciidanka waa iska mashquulsanaayeen quraacay cunaayeen ciidankii meesha ayagoo tiro koobanoo ciidanoo meel taagnay isku dhex tuuray waana ku dhex qarxay arrintaas ayada ma aha arrin ah maarata wax la filawey ma aha ciidanka booliiska somalia shaqooyin badan ay qabtaan shaqooyinka ay qabtaan waa nabadgelyada inta maanta dhimatay iyo inta dhaawacantay tiro ka badan inay dhimatay diyaar u yihin ciidanka booliiska ayagoo nabadgelyada difaaca cadowna waa laga filinaya inay waxaan wax ka daranba ay sameeyaan runtii marka waxaa maanta meesha ku geeriyooday siddeed iyo toban xubnood oo ciidanka booliis ka mid ahayd shan iyo toban kalena waa dhaawac kulan golaha wasiirada soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa lagu cambaareeyey weerarkii dhacay waxaana wasiiradu ay xaqiijiyeen dhimashada toddoba iyo toban ruux iyo dhaawaca toddoba iyo toban kale sida kulanka kadib uu warbaahinta u sheegay wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdulaahi xaamud oo dhanka kale sheegay in la baajiyey ciyaartii galabta dhex mari lahayd xulalka kubadda cagta jubbaland iyo galmudug oo ka tirsan tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada dalka ee ka socda magaalada muqdisho sababo la xiriira dhibaatadii maanta dhacday innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun horta maanta waxaan marka hore ay wasiirada golaha wasiirada loogu tacsiyey dhibaatadii saaka ka dhacday dugsiga tababarka booliiska jenaraal kaahiye nin ciidan waxaan u soo labistay inuu isku qarxiyey ciidanka isu diyaarinaya inay feel galaan ilaa haddana waxaa lasoo xaqiijiyey inay qof ku dhimatay qofna ay ku dhaawacmeen intii dhimata waxaan ilaahay uga baryayna inuu ilaahay jannadii ka waraabiyo caylaadkooda iyo familkooda inuu samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo kuwa dhaawacaana waxaan rajeynanaa inuu ilaahay shaafic degdega uu siiyo ilaahay u caafiyo marka waa arrintaas waa arrin dhib leh qaybaha booliiska ay ku qaabilsan baaritaanka ayaa dabagal ku samaynaya in magac la yaqaano ayaa naloo soo sheegay qofka isqarxiyey wixii faahfaahin dheeraadana markay howlahooda soo dhammaadaan ayaa laydinla soo socsiin doona hadduu ilaahay raalli ka yahay marka taasaan rabay inaan ku bilaabo maantana cayaartii ka dhici lahayd garoonka stadi conis waxaa loo baajiyey in lagu ciso dadkii geerida soo gaartay galmudug iyo jubbaland cayaar ka dhici lahayd cayaartaasna waxaa mago-aan lagu gaaray in dib loo dhigo si ixtiraam ah dadkaas saaka ku shahiiday iskoola bolisiya kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii lala beegsaday ciidamo ka tirsan booliiska oo ku sugnaa dugsiga tababarka booliiska waxaana dhinaca kale dowladda soomaaliya ay sheegtay inay hayso macluumaad ku saabsan qofkii weerarka geystay hase ahaatee ay dib ka soo bandhigayaan saynab abuukar maxamed v o a muqdisho
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta wuxuu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada oo ka kooban saddex iyo labaatan wasiir iyo sagaal wasiir ku-xigeenno kuwaasi oo qaarkood hore ay uga mid ahaayeen xukuumadda wakhtiga uu ka dhammaaday ee madaxweyne silanyo wariyaha v o a barqad maxamuud kaariye oo goobjoog ka ahaa munaasabadda ku dhawaaqista golaha wasiirada somalilan ayaa warbixintan looga soo diray hargeysa xukuumadda cusub ee uu magacaabay madaxweyne muuse bixi cabdi waxay ka koobantahay saddex iyo labaatan wasiir iyo sagaal wasiir ku-xigeen afar wasiir oo ka mid a xukuumadda cusub ayaa hore uga tirsanaa xukuumaddii madaxweyne ziilanyo ee hadda wakhtigeedu dhammaaday wasiirkii arrimaha gudaha yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon ee xukuumadda madaxweyne ziilanyo ayaa loo magacaabay inuu noqdo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska taas oo hore u ahayd wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare wasiiradii diinta iyo awqaafta sheekh khaliil cabdilaahi axmed arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah dhegtor saacad cali shire iyo deegaanka iyo horumarinta reer miyiga shukri xaaji ismaaciil baandare ayaa mar kale loo magacaabay wasaaradahoodaas waa kan hafayeenka madaxtooyada xuseen aadan ciige deyr oo wareegtada magacaabista golaha wasiirada ee xukuumadda cusub warbaahinta ka hor akhriyey doctor sacad cali shire naaleeye wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah yaasiin xaaji maxamuud xiir faarax wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska saddex doctor xasan ismaaciil yuusuf warsame wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka afar cawaale ibraahim shirwac loodoon wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka shan maxamed kaahin axmed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha lix ciise axmed yuusuf cabdallah wasiirka wasaaradda gaashaandhiga toddoba yuusuf maxamed cabdi raage wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda cabdiqani maxamuud caateeye fariid wasiirka wasaaradda cadaaladda sagaal sheekh khaliil cabdilaahi axmed rooble wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta toban axmed muumin seed habane wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha koo iyo toban cabdirashiid xaaji ducaale qambi cabdallah wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta labaiyo toban yuusuf mire maxamuud nuux boos wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha saddex iyo toban doctor cabdiweli sheekh cabdulaahi sufi jibriil wasiirka wasaaradda isgaadhsiinta iyo teknolojiyada afar iyo toban maxamuud xasan sacad iidle oo loo yaqaan saajin wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska shan iyo toban hindo jaamac xirsi maxamed wasiirka wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska lix iyo toban maxamed axmed maxamuud cawad wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga toddobiyo toban xasan maxamed cali gaafaadhi wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga siddeed iyo toban cabdiraxmaan cabdilaahi faarax diiriye guri barwaaqo wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka sagaal iyo toban shukri xaaji ismaaciil maxamuud baandare wasiirka wasaaradda degaanka iyo horumarinta reer miyiga labaatan saleebaan yuusuf cali koore wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha koo iyo labaatan jaamac maxamuud cigaal maxamed wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta labaiyo labaatan cabdilaahi abakor cismaan aw yuusuf wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka saddex iyo labaatan maxamed xaaji aadan cilmi maxamuud wasiirka xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka iminka wasiir ku-xigeenadii baanu gallay wasiirradu waa saddex iyo labaatan afar iyo labaatan liibaan yuusuf cismaan xuseen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga shan iyo labaatan maxamed muuse diiriye wacays wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha lix iyo labaatan maxamed muuse abees faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka toddobiyo labaatan yurub abiib cabdi cumar wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga siddeed iyo labaatan maxamed daahir axmed furre wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda sagaal iyo labaatan injineer xuseen ibraahim xasan buuni wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka soddon cabdulqaadir maxamuud sheekh maxamed warsame oo loo yaqaan dhega weyne wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska koo iyo soddon cabdinaasir cumar jaamac rooble oo kadin loo yaqaano wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka labiyo soddon sahal maxamed jaamac faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka wareegtadan madaxweyne waxa ay dhaqan gelaysaa maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo tobanka disembar labada kun iyo toddobiyo tobanka barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
haddaba golahan wasiirada ee cusub ee somalilan waa gole noocee ah maxayse yihiin howlaha iyo caqabadaha ugu waaweyn ee horyaalla iyaga iyo guud ahaanba dowladda madaxweyne muuse biixi su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu waryaheenna cabdixakiim maxamuud shirwac weydiiyey samiir xasan ducaale oo ka tirsan xarunta insbire ee fadhigeedu uu yahay magaalada hargeysa
madaxweynuhu waxa uu magacaabay golihiisa wasiirada inta hadda la magacaabay oo ah ilaa labiyo soddon wasiir iyo wasiir ku-xigeen madaxweynuhu wuxuu sheegay dadka inuu ku xushay aqoontooda kartidooda waayo aragnimadooda iyo hufnaanta shaqo sidoo kale wuxuu xusay dadkan inay ku kalsoon yihiin inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalka la siiyey marka ilaa hadda laba saacod ka hor baa la magacaabay dadku waxaad moodaa aada waxa leeyihin yaa la magacaabay iyo halkaa la geeyey marka falcelinta hadda ay shacabka reer somalilan ka muujiyeen waxaad moodaa inay tahay mid togan ay tahay waayahay markaynu eegno samiir dabcan golaha wasiirada ama xubnaha la sameeyey tira ahaan xukuumaddii hore ee madaxweynihii ka horeeyey axmed maxamed siilaanyo waa ay ka kooban tahay iyada taasi maxay ka dhigan tahay baad is leedahay in tiradii lasoo koobo oo ay tiradii ka yaraato waxaan u malaynaya halkan inuu madaxweynuhu ka dhageeyey in tii uu ku galay ololaha oo ahayd xukuumo tiro yar oo tayo leh marka xubnaha hadda la magacaabay waa saan kuu sheegay waa labiiyo soddon wasiir iyo wasiir ku-xigeen waxaadna moodaa marka inay wayna ka yar tahay aad bay u kooban tahay haddaanay barkeed ba ahayn xukuumadda hore barkeed xukuumaddii hore oo in koobneyd toddobaatan wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowlayaal marka tirada hadda la magacaabay waxaa weeye haddaynu si kala qaadno waa saddex iyo labaatan wasiir baa la magacaabay saddex iyo labaatan wasiir iyo sagaal wasiir ku-xigeen marka aad bay ukooban tahay aad bay ukooban tahay marka loo eego waa hagaag de markaynu eegno dabcan tirada oo kale haddaynu ka nimaadno waxaa jirta iyadana wasaaradaha qaar baad moodaa in qaarkood magacii laga bedelay amaba qaarkood oo kale wasaarado cusub oo wasaaradihii hore qaarkood ay kasii mid ahaayeen laga soo dheegay aad moodo in wasiira loo sameeyey iyadoo haddana la koobay iyada taas oo kale koobnaanta lasoo koobay marka laga yimaada haddana wasaaradahaasi wasaaradaha kale laga sii dheegay maanay u muuqanin isla shaqadii un inay qabanayaan
waxaad waxaa ad in wasaaradaha qaar laga baabi'iyey oo laga tegay sidoo kale maxay ahayd wasaar laba wasaaradood oo kala duwanaa laisku laisku dhajiyey ama laisku daray saad sheegtay magacyadan lafteeda waa la bedelay marka laga reebo wasaaradda awqaafta iyo diinta wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mooyaane inta kala badan waxaad moodaa in wax laga bedelay waxaad moodaa saad sheegtay saddex saddex wasaaradood wasaaradda maaliyadda arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha arrimaha dibadda iyo diinka awqaafka mooyaane dhammaan inta kale waxbaa laga bedelay ama laba wasaaradda laisku daray ama wasaaradda wax laga soo jaray oo laga reebay qayb waxaad waxaad moodaa in l- lagu saleeyey wasaaradaha wixii isku shaqo ahaa dhinac lasu raaciyo baad moodaa sidoo kale waxyaabaha la filayey waxyaaba badan marka hore ku jiray kutenahaa suuq ku jiray ayaa hadda ka baxay meesha oo wasaarada la filayay in laisku darayo baa laisku darno waaweynaa sida qorsheyntii maaliyadda oo kale marka magacaabidani dowr waxa bay leedahay wasiire horaa soo noqday kuwa aan la filin baa la magacaabay dhalinyaro badan baa ka muuqata haween baa ku jira waayahay haddaynu dhinaca kale eegno n de muddaa lasoo galay olole n islamarkaana aada u xoogan oo doorashada ah n dabcan xaalado kala duwan baana iminka somalilan ka taagan oo n waxyaabihii doorashada ololaheeda lagu galayna ka mida bulshaduna inta badan baahi ahaan ay soo gudbinayeen hadday noqoto sixir bararkii hadday noqoto hadday noqoto dhinaca biyo la-aantii hadday noqoto iyo arrimihii kaabayaasha arrimaha bulshada hadday noqoto dabcan dee iyo somalilan oo ilaa haatan aan aqoonsigii helin oo raadinaysa wasiiradan n xukuumadan cusub uu sameeyey madaxweyne muuse n ma yihiin qaar ka turjumaya islamarkaana baahiyahaasi n lagu gaari karo waxaa kaloo iyana meesha ku jirta in maxay ahayd uu madaxweynuhu ka xushay wasiiradiisa xisbiga kulmiye inuu ka xushay badankooda marka lagu daro dhammaan waxaad moodaa wasiiraduna ka yimaadeen xisbiga kulmiya ka yimaadeen marka laga reebo laba xubnood oo iyagu kasoo dhigarutay xisbiga wadan muddadii ololaha waa wasiirka beeraha axmed muumin zeer iyo wasa iyo wasiiradda wasaaradda shaqada suxurgelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska metan cadaani iyo wasiirka beeraha muumin zeer mooyaane inta kaloo dhan xisbiga ka yimaadeen waana ballanqaadyadii uu sameeyey inuu xisbiga kula dhaqan doono xukuumaddiisa taas waxaa ka turjumayso waxyaabihii ololaha ku ballanqaaday ee ahayd inuu xukuumad xisbiga ka dhalata uu dhisaayo somalilan doorashadan dabcan madaxweynahan wuxuu noqonaya madaxweynihii shanaad iyo dabcan doorashadii lixaad ee ka dhacda markaynu ka hadlayno somalilan hanaankeeda dimuquraadiyadda oo aad moodo dee muddooyinkai ugu dambeeyey dee doorashooyin sixiga inay ka dhacayeen doorashadana waxaa lagu galay hanaankan biometriga loo yaqaano dadka indhaha laga sawrayay haddana in madaxweynihii la doortay cusbaa awooddii markuu shalay la wareegay haddana uu soo magacaabay golihii wasiirada maxay uga dhigan tahay amaba ay somalilan ama qadiyadeedii ka tari kartaa wallahi doorashadii somalilan gashay doorashadii quran maaha ee jambaynkii la galay nabdoonaa diiwaangelintii la galay buuda isha la sawiray doorashadii la galay ee haddana sida nabdoon ku dhacday dhammaan intaasiba indhaha caalamka somalilan bay usoo jeediyeen sidoo kale madaxweyne tartami karaayo xilkii ka degay ku wareejiyey xisbigiisii taa lafteedu waxay noqotay wax adduunka la yaabo haddana in madaxweynuhu uu soo dhisay gurihiisa wasiirada waa mid la wada sugayay oo beesha caalamku ay indhaha ku haysay waxaa kaloo iyana aada u muhiima cabdixakiinow inuu madaxweynuhu uu magacaabay wasiir uu markaa qaabilsan arrimaha dastuurka arrinkaasi aada ugu cusub yahay somalilan hore umay dhicin oo may yeelan somalilan hadda ka hor dowladdii madaxweyne silaanya iyo sii riyaale ogaalkii labadaa midna may yeelan wasiir dastuur maxamed xaaji aadan cilmi maxamuud waxaa loo magacaabay wasiirka wasiirka xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka arrinkaasaa aada loo faaleynayaa oo waxay dadku leeyihiin arrimahaasi waxay ku taxalluqaan wadahadaladii u dhexeeyey somalilan iyo khaatumo oo waxyaabihii laisku afkartay ay ahayd in dastuurka dib loo eego oo la furo maxamed xaaji aadan cilmi waxa uu ka mid ahaa saddexdii xubnood ee somalilan u matelayay wadahadaladaas wuxuu ahaa wasiiru dowlihii hore waxbarashada marka waa arrimaha xiisaha la weeye kaasi waxa uu ahaa samiir xasan ducaale oo ka tirsan xarunta insbayer oo fadhigeedu uu yahay magaalada hargeysa waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay cabdixakiim maxamuud shirwac
lab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington haatana uganda xisbiga haya talada dalkaasi uganda ee n r m ayaa hindise waxa uu ku soo jeediyey in meesha laga saaro xadidaadda dhinaca da'da ee musharaxiinta madaxweyne iyo in muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha hindisahaasi waxaa taageeray madaxweyne weere museveni oo dalkaasi xukumaya in ka badan soddon sannadood xaliima cuthmaani ayaa warbixintan waxay nooga soo dirtay uganda waxaa soo jeedinaya xuseen baraadan
qorshaha wax ka beddelka dastuurka ayaa lagu doonayaa in la bedelo xeerka dhigaya in madaxweynuhu aanu ka weynaanin toddobaatan iyo shan sano jir iyo sidoo kale in la kordhiyo muddada uu madaxweynuhu xilka haynayo oo iminka ah shan sano lagana dhigo toddoba sano tallaabadan oo loo arko in loogu danaynayo madaxweynaha muddada dheer dalkaasi ka talinayay yuweri museveni oo sanadkii labadii kun iyo shantii baarlamaanku isaga dartii u bedelay inta jeer ee uu sharcigu u ogol yahay inuu madaxweynuhu xilka hayo ama uu u tartamo isbeddelkan cusub ayaa waxaa ansixiyey guddiga baarlamaanka uganda u qaabilsan arrimaha sharciga museveni ayaa taageeray wax ka beddelka dastuurka isagoo shir gaara la yeeshay mudanayaasha baarlamanka two terms of five years is simply a joke. When you, when you hear somebody talking about it, you know that he just wants to improve his CV so that they, they say he was president. But to think that he laba wants...
jeer oo misho sana ah waa wax lagu qoslo marka aad maqasho qof ka hadlaya sababtoo ah waa qof doonaya inuu qurxisto c v-giisa oo la yidhaahdo waxa uu ahaa madaxweyne hore laakiin intaasi ma ahan wakhtiga ummad wax loogu qaban karayo toddoba sano waa macquul is totally out. So there is merit in uh, looking at the seven years.
laakiin mucaaradka uganda ayaa dalbanaya in afti dadweyne loo qaado wax ka beddelka dastuurka weyne kiza waa hogaamiyaha xildhibaanada mucaaradka ah Whatever Museveni has not done in 30 years, and by the time he finishes this term, it will be 35 years. He can't do it.
waxa uu musefeni soo qaban waayey soddonkii sannadood ee uu talada hayey oo marka xilkiisu dhammaadana noqon doonta shan iyo soddon sannadood ilama aha inuu qaban doono haddii xilka loo kordhiyo haddii uu doonayo in dastuurka wax laga bedelo waa in afti dadweyne la qaadaa Let's discuss it and see whether this is the trend they want to go.
wararka qaar ayaa sheegaya in ansixinta xeerkan cusub ay dib u dhacday kadib markii ay xildhibaanada baarlamaanka uganda ay dalbadeen in midkiiba la siiyo saddex iyo siddeetan kun oo dollar si ay u codeeyaan laakiin waxaa arrintaasi beeniyey xildhibaan rafael maigezi oo ah muxaafid That's untrue. I've not seen even a single shilling, and I don't expect it. Me, I'm prepared. I want this report. We waa debate been it. I hal shilin ma arkin diyaarna waan ahay waan u baahanahay warbixinta sidaas sheegaysa waana in loo codeeyaa xeerka cusub ka hor inta aan la gaarin fasaxa krismaska We should not go for Christmas with this bill still hanging.
xisbiga talada dalka uganda haya ayaa u baahan inuu helo taageerada saddex meelood oo laba xildhibaanada baarlamaanka uganda oo tiradoodu ay tahay laba boqol iyo sagaashan mudane
warbixintii ay nooga soo dirtay xaliima cuhmaani dalkaasi uganda waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan haatana balan kuna sanno heestan waad garteen baan filayaa heestu waa amoore hodan cabdiraxmaan ayaa ku luqaynaysa
Thank you.
halkaa dhegaystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington baahinteeni galabnimo ayaad dhegaysanaysaan qodobadeena ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii dhakhtarka weydi iyo dalkaasi cameroon oo xiray xadka uu la wadaago dalkaasi nigeria hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu dalka runaa
ilaa siddeed iyo toban ka tirsan ciidamada booliska soomaaliya ayaa ku dhintay qarax saaka aroortii ka dhacay dugsiga tababarka booliska ee jenaraal kaahiya ee iskool beliziya loo yaqaano ee magaalada muqdisho taliyaha ku-meel gaarka ah ee ciidamada booliska soomaaliya jenaraal mukhtaar xuseen afrax oo jir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in weerarkaasi uu fuliyey nin soo xirtay walxaha qarxa taliyuhu waxa uu sheegay in ninkaasi uu ka soo baxay cooshado ku yaala kasoo horjeedka iskool beliziya kadibna uu dhex galay ciidan quraacanaya oo uu isku dhex qarxiyey waxa uu sheegay in siddeed iyo toban askari ay ku dhinteen qaraxaasi shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegay in ugu yaraan toddoba kun oo muslimiinta roongaha lagu dilay tallaaba adag ka qaadashadii arxamdarrada ahayd ee bishii ugu horreysay ay ku dhaqaaqeen ciidamada ka dhanka ah fallaagada rohinga dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ayaa qiyaastaasi waxa ay soo saareen kadib markii sahan ay ka dhex sameeyeen dhowr xero qaxooti oo ku yaala dalka bangaladesh oo daris ay yihiin mayanmar ay ku nool yihiin qaxootiga rohingaha iyadoo tirada dhimashadana ay ku jiraan ugu yaraan toddoba boqol iyo soddon carruura oo da-doodu ay ka yartahay shan sano milatariga mayanmar ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay gubeen bishii agost tuulooyin ay ku noolaayeen dadka rohinga ah oo ku yaala gobolka rakhan taasi oo ay kaga jawaabayeen weerar lagu soo qaaday fariisimo boliisa dowladda mayanmar ayaa waxay sheegtay in bilii u horreeyey la dilay oo keliya afar boqol oo qof oo badankood ahaa argagixiso guushii uu musharaxii ka socday xisbiga dimuquraadiga ka soo hooyey doorashadii talaadadii ka dhacday gobolka alabama ee dalkan maraykanka ayaa gelgishay siyaasadda golayaasha baarlamanka ee capital hill libinta uu doorashadii alabama ka gaaray dog jones ayaa ka dhigan in farqiga coddheerida ah ee xisbiga jamhuurigu kaga sarreeyaan hadda golaha senadka uu soo yaraaday taasoo ciriiri gelinaysa meelmarinta ajendayaasha siyaasadeed ee sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka u qorshaysan madaxweyne trump hogaamiyaha golaha senadka laga tirada badan yahay jack shomer oo ah nin laga soo doorto gobolka new york ayaa sheegay in xaalkoodu uu hadda u muuqdo mid soo hagaagaya
daraasad cusub oo ay maalgeliyeen midooda yurub iyo jarmalka ayaa shaaca ka qaaday in hub badan oo dalalka reer galbeedka iyo dowladaha khaliijka ay siiyeen jabhadaha ka dagaalamaya syriya hubkaas uu gacanta u galay daacish hubka daacish ay ka heleen jabhadaha kale reer galbeedka iyo khaliijkuba ay gacanta siiyaan ayaa aada uga badan hubka ay kooxdu ka hesho dagaalada ay ku guulaystaan warbixinta oo ka kooban laba boqol iyo laba bog ayaa si faahfaahsan uga waratay arrintaasi
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi kala socotaanna waa v o a oo toos idinkaga imanaysa washington dowladda cameroon ayaa xirtay xadka waqooyi ay la wadaagto dalka nigeria kadib markii jabhadda boko xaram ay weeraro isdabajooga ku qaaday xoolodhaqatada reer cameroon xiritaanka xuduudda ayaa looga gol lahaa in lagu caawiyo amniga xoolodhaqatada balse sida uu moki edwin kinzeka ku soo waramayo xoolo dhaqatada iyaga lafahantooda dhib ayaa soo gaaray
suuqa bogo boqolaal xoolodhaqata ah ayaa u soo beecgeeyey xoolahooda magaaladani oo ku taala xuduudka waqooyi ee kameruun ay la leedahay dalka nigeriya sidaa ay sheegtay dowladda kameruunna suuqani waa kan ugu weyn ee lagu kala gato xoolaha nool ee loo wado dhanka kale ee xadka balse ahmednuwa nogomna oo ah nin xoolodhaqato ah ayaa sheegay in uusan arag ganacsatadii reer nigeriya tan iyo sebteembar waxa uu intaas ku daray inuu ganacsigu aad u wanaagsan yahay marka lagu soo dhowaado ciidaha krismaska iyo sannadka cusub haddase xaalku sidaas waa uu ka duwan yahay min ɗon cooda ɓoggoo min ngara ha maroa min coorita to nayi man ɗon mboɗi macaamiisha ka timid marwa oo waqooyiga kameruun ah oo keliya ayaa suuqan wax ka iibsanayay qiimaha ay ku gadanayaan neefkiina ma gaarsiisna qiimaha ay nigeriyaanku wax ku gataan ngomna ayaa intaasi ku daray in qiimaha neefka lo'da ah oo u dhexeeya shan boqol ilaa iyo kun doolar oo ku xidhan qoornimada neefka ayaa hoos ugu dhacay in ka badan kalabar waxaana uu gaaray laba boqol iyo konton doolarka maraykanka ah xamidu booba waa guddoomiye ku-xigeenka degmada bogo waxaana uu yidhi qiimaha ayaa bilaabmay inuu hoos u dhaco markii ay dowladda kameruun xirtay xuduudkeeda waqooyi ee ay la leedahay nigeriya kadib markii ay dhibaatooyin ay jamhadda booko xaaraam ka geysatay deegaanada xuduudka waxaana uu intaasi ku daray tirada weerarada booko xaaraam ay u geysanaysa beeraleyda iyo xoolodhaqatada oo hoos u dhacay janawaridii aannu soo dhaafnay ay hadda korortay sebtembar markii ay bilaabeen in ciidamo hubaysani ay xuduudka soo gooyaan
situation of Boko Haram. That is the reason why all the traders cannot go to reach Nigeria now. We changed the direction.
aad ayaan ugu dhibaataysanahay xaaladdan ay abuurtay boko xaram waana sababta keentay in dadka ganacsanaya ay aadi waayaan nigeria waxaan dhaqdhaqaaqoodii u wareejinay duwaala ama iyawunde kaasi waa xalka keliya waxaan u malaynayaa in aan xal kale lahaynin xamiduwi booba ayaa sheegay in ay xoolodhaqatada ku dhiirigelinayaan inay xoolahooda u wareejiyaan meesha ugu dhow oo toddobaatan kilomitir u jirta dhulka ay dhibaatooyinku saameeyeen sababta oo ah dadka xoolaha gadan lahaa ee ka imaanayay dhulka fog ee miyiga ah ayaa diiday inay suuqa boogo ganacsi u yimaadaan beeraleyda iyo xoolodhaqatada ayaa gaaraya siddeetan boqolkiiba dadka ku nool xuduudda waqooyi ee kameruun dowladduna waxa ay sheegtay in in ka badan boqol kun oo ka mid a ay ka hayaameen deegaanadooda colaadaas oo ay booko xaaraam abuurtay darteed wasiirka maaliyadda ee kameruun louis paul motesa ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka dhisayso suuqyo cusub deegaanada nabadda ah We are suffering very bad uh, about uh, this uh, situation of Boko Haram. That is the reason why all the traders cannot go to reach Nigeria now. We changed the dadka halkan degani waa ay dhibaatoonayaan oo ma ahan dagaalada boko xaram oo keliya ah waxa kale oo sababaya faqiirnimada waana sidaa aannu u doonayno inaannu ku fikirno halgan kale halgankanina waa mid horumarin sida ay qaramada midoobay sheegeen jabhadda booko xaaraam oo siddeed sanno ka hor ka bilaabatay waqooyi bari ee nigeriya ayaa dishay dad gaaraya shan iyo labaatan kun halka ay barakicisay dad ka badan laba milyan iyo lix boqol oo kun oo qof aad buu u mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo inala socodsiinayey warbixintii uu inoo soo diray moki edwin kinzika oo ka imanaysay dalkaasi kameruun
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii doodda gaaban waa kan axmed xasan colaad
waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii doodda gaaban dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in hanaanka maaliyadeed ee soomaaliya uu soo hagaagayo kadib markii ay la kulmeen hay-adda lacagta adduunka toddobaadkan magaalada nairobi ee dalkaasi kenya haddaba dowladdu sida ay sheegtay hanaanka maaliyadeed ee soomaaliya sida ay u sheegtay ma tahay inuu soo hagaagayo xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya rofeor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoon-yahan si dhow ula socda arrimaha siyaasadda soomaalida iyo cabdirashiid cali dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada waxaana su-aasha hore aan siiyey rofeor maxamed axmed maxamuud rofesore toddobaadkan wasiirka maaliyadda soomaaliya wuxuu sheegay in ay la kulmeen hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunkaba iyo khubaro kale waxayna sheegeen shuruudo ee dowladda laga doonayay inay ka soo baxeen oo dowladda soomaaliya ay ku guulaysatay hanaanka maaliyadeed iyo sidii loo hagaaji lahaa marka dowladdu sida ay sheegtay markaa hanaankii maaliyadeed ee soomaaliya miyuu soo hagaagay bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamaya bahda v o iyo iyo colaad haddii aan hore usii socdo arrintaasi si aadaan ugu magaranaysaa focuska ugu hayay laakiinse maaha arrin aniga magaranaysa aragti ahaan ii cuntantaa arrinta wasiirka maaliyadda uu ku hadlay dalku waad og tahay dalku waa dal burburay xag lacageed iyo xag dhaqaale dhinac walbuu ka burburay hanaan maaliyadeedna dalku wax shaqo oo uu ku leeyahayba ma jirte lacag oo maraykana lagu isticmaala marka meesha laga hadlayay dalka maraykanka dhaqaalihiisa laga hadlayay dhaqaale maanta hanaan maaliyadeed oo la sheego oo jaango-an maba jiraba waayo sixir fadhiyaana maba jiro dalkuna customis la kantaroolo oo la og yahay laba meelood bay sheegtaa dowladdu wasiirka maaliyadda wuxuu sheegaa dekeda iyo iyo airportka ilaha dhaqaalaha meel wax ka soo galaan meelaha wax ka soo galaan dalkuna labadaa maaha berigii maba jiraba labadaas keliyuu sheegaa marka waxa wax kastamisoo hadda jango anna ma jiro wax soo hagaagma jiraancolaad horta dalka waxaa gacanta ku haya niman ganacsato ah oo koox koox oo lacagtii weliba iyaguna lacagta ay meesha la fadhiyaan waa doolarka maraykanka lacagta dalka gacanta kuma hayaan wadanka wax cid hayso oo bangi dhexe oona ma jiro bangiga dhexe maaha bangi systemkii bangi u fadhiya waa system qasnadeed baa jirta oo lacagta doolarka lasoo la keeno lagu shubo bis hanaan maaliyadeed dalka ma jiro
colaad waxaan qabaa aragti ka duwan midda brofesoorka toddobaadkan gudihiisa waxaa shir uu kusoo gabagowey magaalada nairobi waxaa ka qayb galay shirkaas soomaaliya waxaa ku matalay wasiirka maaliyadda soomaaliya bayle shirkaas waxaa ka qayb galay khubaro ingiriiska ka socday ama boqortooyada london sidoo kale i m f oo hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ka qayb galay shirkaas waxaa laiskula soo hadal qaaday sidii soomaaliya loo dardargelin lahaa hanaankeeda maaliyadeed mas-uuliyiinta ka socday xubnaha wadamada caalamka ee ka qayb galay shirka waxay qireen in soomaaliya ay tallaabo hore le u qaaday marka loo eego dowladan midii ka horeysay wasiirka maaliyadda markii muqdisho uu kusoo laabtay shir jaraa'id oo qabtay wuxuu sheegay in soomaaliya shuruudihii la hordhigay ee ahaa in hanaan wanaagsan ay wax u maamusho inta badan ay kasoo baxday xubnihii shirkaas kasoo qayb galeen ay qireen in wixii hadda ka dambeeya soomaaliya ay garab istaagayaan maadaama hanaanka maaliyadeed qaybta maaliyadda iyagu ay haysteen mushaaraadka si saxa ee dowladda soomaaliya ay u bixinayso howlihii kale looga baahnayn ay si nadiifa u samaynayso waxay ballan qaadeen i m f marka ay ku laabtaan meelihii ay ka yimaadeen hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka inay shaacin doonaan oo shir jaraa'id ay qaban doonaan waxayna sidoo kale tilmaameen inay dhisi doonaan burburka wadooyinka iskuullada iyo goobaha caafimaadka meelaha muhiimka arrimaha bulshada marka waxaa laga dowladda waxyaabihii looga baahnaayo oo dhan oo hanaankii maaliyadeed oo dhan aad iyo aad sababta u leeya waxay tahay colaad hadda waan ogsoonahay mushaaraadka ciidamada bishan novembar ee hadda dhammaatay bishan dhexbartamaheeda wasiirka maaliyadda wuxuu soo bandhigay qaab casri ah oo ciidamada ay ku helayaan xaqa iyo xuquuqda ay leeyihiin mushaaraadkooda nin walba akoonkiisa lacagta uga dhaceyso ciidanka madaxtooyada ilaaliya lagu bilaabay colaad waa sax midaas laakiin tallaabo hal mar haddii la qaado islamarkii lama gaari karo taakataaka loo gaara wax walbana way imaanayaan booskooda imaanayaan haye professor waa maqlaysaa sida maaragtay uu tilmaamayo cabdirashiid soo sax ma cabdirashiid walaalkay horta waxa uu ka hadlayaa hanaan maaliyadeed uu garamarsan yihi saan u arkaanayo hanaan maaliyadeed oo jaango-an oo maanta system dowladeeda ma garanaysaa annaga hadda waxa weeye lacagta uu cabdirashiid ka hadlayaa lacag dollar oo inaan shaqo ku lahayn weye waa lacagtii la rabay in ummadda soomaaliyeed sixirka laga dejiyo oo loo helo lacag ee ma garanaysaa dowladdu ay soo samaysay oo bangiga taal oo la jaangooyo ayaa hanaan maaliyadeed noqon karaa lacagta miisaaniyadda lagu sheegayaana lacag doolara waa inayna noqon noqotaa lacag shilin soomaaliya oo jaango-an waa inay noqotaa oo ummadda soomaaliyeed loo sheego maaha doolar marka walaalka cabdirashiid dollar buu ka hadlayaa annaga dollar dee maraykan ma joogno lacagta la jaangooyey ee la sheegayey iyo miisaaniyadda la sheegayey maraykan bay ahayd meeshuna maraykan laakiin wax walba waqtigeeda leeyihiin u leh wadanku burburo soo maray dhibaato soo maray maaragtay adduunku meelihii oo ku xiraan jiray wadanka waad og tahay dhaqaalo badan oo diimanaha lagu yeeshay wadankii marka system wadankii maaragtay waxyaaba badanoo kasoo gudbo leh ma qabo anuu hadda waxaan qabaa dowladda soomaaliya ama tan ama tii ka horreysay hadday xooga saarto inay dalka lacag u samayso ya may ahayn way way samayn karaysa anu waa fikrad aan qabo laakiinse waxa weeye laakiin dhaqaalihii inuu jaangoyso dhaqaalihii may dhaqaalaha waxa ka horeey horta waa inaad ku xisaabtanto lacag astaan qaran oo dalku leeyahy haddaynu astaan qaran jirin aniga lacag etoobiyaana ama maraykana ama kenya kuma xisaabtami karo shuruudaha ee nimanka Hor- ay ka soo IMF ay baxeen.
hordhigeen wuxuu Eh.
yidhi inta badan waanu buuxinay laakiinse shuruudaha aan sugaynay IMF-tu inta aan shuruudaha wasiirka la hordhigin waxaa ka horreeyay horta lacagtan oo maaragtay astaanta qaran ee dalku uu leeyahay Ee baabaaday inay Ee soo nooleeyaan.
baabaaday inay soo nooleeyaan si loo ogaado ee ma garanaysaa sixir bararka loo celin karo hadda lama celin karo wasiirku ma jaangoyn karo wasiirku dollar buu sheegay markaanu dollar ma qabo inuu wax waayo cabdirashiid een, haddaad fiirisid ee, sida profesorka uu sheegayo ayadoo wadankii dhaqaalihiisii la jaangoyn oo la helin lacago fadhiya oo geesgees wadanka ka shaqeeya hanaankii maaliyadeed sidee maaragtay ku toosaya
colaad eh, sanadkan labada kun toddobiyo toban oo hadda eh, sii gabagaboobaya eh, soomaaliya waxay gashay eh, arrin eh, la xiriirta eh, sicir barar aada u saameeyey muqdisho iyo gobolada dalka taasina waxaa eh, sabab u ah oo oo lagu sheegay dowladuna ay eh, ay ku faahfaahisay in eh, eh, eh, lacagihii eh, astaanta qaranka ee dalka ay kasii baxayaan Eh, dowladda taas ayadoo ka jawaabaysa waxay sheegtay in dhowaan ay soo daabacayso lacag eh, eh, dalka uu leeyahay oo astaanta qaranka ah Eh, howlahaasina eh, way socdaan sida wasiirka maaliyadda horey goorsii horeysa uu u sheegay marka ilaa heerkaas eh, colaad laga gaaraya marka si ku meel gaar ahaan tartiib tartiib ahaan ah ah, macnaha wax walba ay imaanayaan laakiin haddii la dhaho hal mar ah, inta laga gargartaan koowaada laga duula midda kale lagu dhaca xoogaa waxay noqonaysaa in la kufaayo marka eh, way imaanayaan in eh, dalka astaantiisa qaranka eh, lacagtiisa uu isticmaalo eh, in en- en- en- en lacagihii ay kala socdaan sicir bararkan tirada badanna uu yaraado marka hadda qaabka hadda colaad ay wax ku socdaan waa meesha ugu wanaagsaneed qaab eh, dowladda hadda soomaaliya hadda ay ay ku shaqayso Eh, ra-iisul wasaaraha soomaaliya eh, shalay wuxuu booqday wasaaradda maaliyadda wasiirka maaliyadda ku-xigeenkiisa iyo wasiiru dowlaha wuxuu ku ammaanay qaabka hadda ee wasaaradda ay u shaqaynayso iyo dardargelinta ay wadaan marka taas waxay keentay in en- en- en dowladda soomaaliya ay eh, Ay- si wanaagsan ay xoogga saartaa xiriir- leedahay.
xiriir qoto dheer ah ee ay la gasho hay-adaha lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ayna ku- ayna ku ammaanaan qaabka hadda wasaaradda maaliyadda ay u shaqaynayso adiga kuma muuqdaan miyaa maya walaalkay walaalkay ee cabdirashiid- cabdirashiid horta sida uu sheegayo ee, ra-iisul wasaare khayrka shalay wuu la kulmay waa, wasaaradda maaliyadda madaxdeeda hase yeeshee een, madaxda uu la kulmay wuxuu kala hadlay- hanaanka hanaanka ee, Shaqada ay wadaan, maamul- soo ma?
hanaanka maamul wanaag ay u shaqaynayaan iyo systemka isaga u degsanaa buu ka gaantaroolayay Waa sha- waa shaqa- shaqa Waa u tiilaan leh.
shaqa- waa shaqa u tiilo sax ayuu qabtay wasi- ayuu ayuu ra-iisul wasaaruhu qabtay Haye.
laakiinse ee, lacagta Waxa laga hadlaya.
oo xagga oo hanaan wanaagga xagga maaliyadda ee ma garanaysaa miisaaniyadii shalay lasoo bandhigay la ansixiyey oo baarlamaanka qaar ay diideen laakiinse markii dambe la baaskareeyey iyo tan hadda ma garanaysaa uu leeyahay ee, oo- oo shacabka soomaaliyeedna waynala shaqeeyeen madaxda wasiirada maxay ahayday cid walba oo sha- soomaaliyeedna si fiican bay noola shaqaystay hay-adda IMF-tuna go-aan bay soo saaraysaa buu yidhi Een, waxaan wasiirka ka sugaynay intaasoo dhanba hadda isbedel waan aragnay intii dowladdani ay qabatay laakiinse waxaan hanaan wanaag hanaanka maaliyadda oo maanta ummadda loo sheegi karo dee wasiirku ma sheegin oo lacag astaan qaranna ma hayno ma hayno laakiin si qaabka hadda oo wax loo hagaajinayo oo maamulku u socdo miyaysan sax maya ahayn?
anugu mushaar kama hadlin anugu mushaar buu ka hadlay eh, cabdirashiid uu Maya, laakiin qaabka Eh, dowladda hadda wax u- qaabka dowladdu ay wax u wado Eh, Sida saxdeed maaha, ma leedahay?
qaabka ay dowladdu wax u wado xagga markaan ka eegno lacagaha qalaad ay wax ku expensive garaynayso Qaabka- Ama canshuuraha ay u ama qaadayso.
canshuuraha ay u qaadayso qaabkii dowladnimo oo saxda ahaa waxaa la heli karaa marka lacag dalka la jaangooyo matalan hadda kasoo qaad wasiirka maaliyaddu sixir barar ma celin karo maanta waxba kama qaban karo wax alla wuxuu adu kaalamidii xataa ra-iisul wasaaruhu waa in dalka lacag loo helaa markaas ay eh, shaqadooduna muuqan kartaa waxay qabanayaanna ay muuqan kartaa laakiinse inta lacag shi- dollara ee qof walba koobka shaaha iyo koobka shi- maxaa yahday lagu cabayo maxaa yahday een, eh, wax walba uu Doolarkii dollar- Maraykanka.
doolarkii maraykanka dalku Eh.
maraykan maaha waa soomaali Hey.
marka astaan qaran walaalkay uu ku- uu ka hadlay waxa weeye eh, ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka maaliyaddu marka wasiirka maaliyaddu dee doolarkaasunbuu ammaanayay in ma garanaysaa waxoogaa lagu soo kordhiyo Een, cabdirashiid ugu dambeyntii een, maadaama dowladdu ay maaragtay ee, dhibaato badan wadankan oo soo maray hadda maaragtay tilmaamayso inuu hanaankii soo wanaagsanaanayo rajada ugu dambeysa maxaa isleedahay Eh, colaad ani waxaan kusoo gabagabeynaa eh, soomaaliya keliya lacaga qalaad lagama isticmaalo wadamada qaar ee africa eh, way isticmaalaan lacagaha qalaad ee yurubta marka taasna waxaa eh, colaad eh, burburkii iyo dhibaatooyinkana saameeyey awgeed in eh, lacagaha qalaad eh, Ee, soomaaliya dollar- aad looga isticmaalo laakiin eh, colaad sanadkan iyo midka ka dambeeya haddii eh, qaabka hadda dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda ay u shaqaynayso eh, lacagihii dowladda ay ballan qaadeenna lasoo daabaco waxaas dhihi karaa waxaa imaanaysa rajo middan ka wanaagsan oo ah in guulo hor leh hanaanka maaliyadeed laga gaaro aada mahadsantihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen brofesor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoon-yahan si dhow ula socday arrimaha siyaasadda soomaalida iyo cabdirashiid cali dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doona barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid colaad haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaa la diyaaraa ibraahim xasan daandure
ku soo dhowaada weydii dhakhtarka waxaa igu martiya dhaktar cabdiraxmaan xaashi diif oo qaabilsan xanuunnada ku dhaca cunaha sanka iyo dhegaha magacaygu waa cabdikariim sheekh sanyare doctorka waxaan weydiin lahaa soomaalida hadda marka aragtid qof arkay oo dhigaha kula jira qori marka sidaas daraaddeed doctorka ma- eh, waxaan weydiinaa qorigaas ina dhibaato keento ma laga yaabaa Eh, cabdikariin aadaa u mahadsantaha su-aal aada u muhiim ah waaye qof walba eh, dhegta inuu qoreeyo wuu jecel yaha waxa qoraya keena in qof dhegta la qoreeya in laisweydiiya aa muhiime qofkan dhegta sababta u qoreyanaya waxaa waaye dhegta inay caabuq ku dhacay oo ay cuncunayso Eh, waxa ugu badan ee keena dhegta inay cuncunto waxaa ka mid a noolaha fangalka eh, dhegta inay cuncunto Eh, dhibaatada ay keeni karto waxaa ka mid a in uu dhaawac gaarsiiyo qeybtan eh, duleelka dhegta oo maqaarkeeda aada u jilicsan yahay markaas oo inta dil- een, laceration wax loo ku samaysmo ama xogitaan kabacdi ay ku dhalato een, caabuqa secondary bacterial infection waxa la dhaho qofkii markaas kadib uu qaado waxa la dhaho otitis external ama qofkii inuu intuu si gadaala sii aado oo xuubkii maqalka tambanig membrane-ka ama sameecadii uu dilaacay oo ku sameeya waxa la dhaho ear perforation wax taas oo keeni karto in qofkii ay dhagaliyi ku dhacdo oo dhagihii wax ka maqli waayo magacii waa cabdalla dhaqan cali toorka iyo v o a aada ugu mahad celinaa toorka waxaan weydiin lahay een, soomaalida haddana waxaan ugu badan markay ilmaha yaryihiin maamooyinka inay ka jiraan eh, dalqada marka advantage ma noo leedahay faa'iide ma noo leedahay doctore in dalqada ilmaha markay yaryihiin laga jaro Eh, Mr. Dhaqan aad maadsanta su-aal aada u muhiim ah Eh, hooyo kastoo Soomaaliyeed ee maanta chance u heshay inay dhegeysato barnaamijkan Eh, hooyooyinka waxaan u sheegaa inay eh, eh, dalqada waxay muhiim tahay ama yuvola waxa la dhaho dalqada waxay muhiim u tahay Eh, xubin kastoo jir ku taalo ilaahay markuu na uumaayo wuxuu u sameeyey muhiimad gaar ah Een, dalqada waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee jirka biniaadanka ku jiro siday muhiim noogu tahay qofka biniaadanka markuu wax laqaayo ama cunayo qofkii u fiirsado ama anatomy ahaan u fiiriyo dalqada waxay dahaar u noqonay ama isku dabooshaa s- een, qeybtan neefmareenka ah iraahdo ee isku dahaartaa si een, tubada cuntadii iyo tan tarakada is saaran ay tan ay u aado cuntada meeshii loogu talagalay esophaguska ay aado instead ay aadi lahayd eh, meeshii hawadii mari lahayd marka qofka haddii uu aragtay for example qofka asagoo cunaya hadduu saxada u hadlo oo kaleeto eh, inuu qufacayo oo oo- oo problem badan eh, s- oo s- ku sababayso marka ilaahay wuxuu u talagalay qaybtaas hawamareenka inay daboosho markii aan wax cuneyno markii wax lalaqana in laga neefsado ilaahay ugu talagalay marka dadka soomaaliyeed ee ilmaha qufacayaan qufaca waxyaabo badan aa keeni karo maaha dalqada bes inay keento dalqada way jiran kartaa marka qaar waxaa lagu qasbanaadaa in eh, dalqada xal si loo helo eh, la jaro laakiin jaritaanka adduunka hadda wuu isku haystaa waxaa la dhahaa een, dadka qabo waxa loo sleep apnea sleep apnea waxaa waaye qofka isagu hurdaayo in neefta ku dhegto ama snoring waxa la dhaho qofka qooriyo oo kaleeto in la arko dalqadaas inay problemka weyna sababeyso markaasoo kale waxaa la sameeya waxa la dhaho eh, partial uvlectomy ama in eh, si eh, qaabab eh, qalin nuuc kalaa loo sameeyo oo si aan dalqadi loo goynin laakiin annaga soomaali ahaan waxaan sameynaa in dalqada total la gooyo ilmahaasoo mar walba haddaa u fiirsatid oo kale ilmaha kale markay wax la cunayaan way ka saxasho badan yihiin maatalan eh, cunugii beriis hadduu cuno inuu qeybtaas galaa laga yaaba maanta inuu qufacayaa laga yaaba problemkaas dhanaa jiro Eh, hooyooyinka soomaaliyeed aabayaasha soomaaliyeed waxaan u sheegaa xubintaas muhiimka in aan la jarin hadday jirato waa la daaweyn karaa dhakhtar hala geeya hala daaweeya bismillaah magacayga anoo ku bilaaba anas yuusuf maxamed ee waxaa u baahanaa dhaktarka inaa weydiiyo dad waxaa jira markay jiiftaan aan sanka ka neefsan karin oo neefta afka kasoo bixinayo maxaa sababi karo dadka aan Een, anas aadaa u mahadsan tahay waxaa la lahaa qofkaas waxaas snorin snorin means qofki in een, marka uu seexdo dadka quurada quuriya oo kaleeto soomaalida normal ay ka tahay waxaa la hebel waa quuriya laakiin quurada ujeedid waxaa waaye hawadi hawadii ee soo maraysay ee sanka soo maraysay oo cariiri dareemayso oo meel isku cariirinayso waxyaabaha keeni kara waxaa u weyn waxyaabaha loo yaqaan anatomical abnormalities ama habdhiskii qofkii ilaahay uu talagalay in barar ku yimaado for example qofka haddii qumanka baraan oo kaleeto cariiri meesha hawada meel laa soo baxaayo ilmaha yaraa u badan waxaa ku dha waxa loo adenoid galan hypertrophy ama qanjirka gala adenoidka la dhaho oo san gadaashiisa ku yaalo inuu bararo ilmaha yar u badan yahay badanaa dadka waaweyn waxaa ku keeni kara qofka in uu cayilan yahay hadduu cayilan yahay kale oo murqahan ama oo cadiin badan saaranta oo kale ama sida hadda aan sheegaynay dalqadoo kale mararka qaar haddii waxa loo baralisa ku dhaco ama way way dheeraata inta infection ku dhaco markaasoo kale haddii iyadana obstruction waxa la xirnaasho keenayso meesha hawadu soo marayso qubalas awjeedi dhan waxaa waaye hawadii oo cariiri dareentay meesha marle lagu cariiriyey oo ama oo ka imaatay anatomical abnormalities aanta kuu sheegay ama in tonsilskaas uu weynaado infection ku dhacay ama adenoid glandigaas ama qanjirkaas uu weynaaday oo asana infection kuwaasaa keeni karaa intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa dhaktar cabdiraxmaan xaashi deef oo qaabilsan xanuunada sanka cunaha iyo dhegaha intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal hadduu eeba yidhaahdo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay ibraahim daanduray oo istuudiyaha ila fadhiyo oo inoo soo diyaariyey barnaamijkaasi dhakhtarka weydii haatanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a heesaha aanu idinku talagalnay
matiirkii magaalada tahay heestaasi nastax indho ayaa ku luqaynaysay iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenna wadajirka aydan kugu soo jeedinayeen jacfar kuukay iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
aa
Stay tuned for all the hits right after this news break on